إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada warka fidnimo ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ciidamada mujaahidiinta ayaa dagaalo culus ku qaaday saldhigyo ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalk ay ku leeyihiin qeybo ka mid ah gobolka baay iyo shabeellaha hoose qarax ayaa lagu weeraray guri magaalada baardheere ee gobolka gedo uu ka degan yahay sarkaal ka tirsan dowladda federaalka toban ruux ayaa ku dhintay dagaal beeleed ka dhacay dowladka magaalada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud haweeney ka tirsan xubnaha mucaaradka ee maamulka la baxay jubbaland ayaa sheegtay inay ka badbaadiyay isku daydil diyaaradaha dowladda itoobiya ayaa duqeymo ay ka geysteen gobolka amxaarada waxay ku beegsadeen maleeshiyaadka faano guddiga gaadiidka jubbada hoose ayaa lagu dhisay munaasabad ka dhacday magaalada jamaame ee wilaayada jubbada hoose dowladda federaalk ayaa sheegtay inaysan aqbalaynin hadallada ay safiirada qaar ka jeediyeen doorashadii maamulka la baxay somalilan موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada mujaahidiinta ayaa dagaalo culus ku qaaday saldhigga ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalk ay ku leeyihiin qeyb oo ka mid ah gobolka baay iyo shabeellaha hoose warkan iyo war kale oo ku aadan qarax lagu weeraray guri magaalada baardheere ee gobolka gado uu ka degan yahay sarkaal ka tirsan dowladda federaalka wararkaasi waxaa inoo haya haashim dagaalo lagu qaaday ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ah ayaa xalay ka dhacay qeybo ka mid ah gobolka shabeellada hoose iyo baay rag hubaysan oo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay dagaal toosa ku qaaday saldhigga ciidamada shisheeye ay ku leeyihiin deegaanka golweyn ee gobolka shabeellada hoose ciidamada ugandha ee halkaa duulaanka ku jooga ayaa waxa ay la kulmeen weerar toos ah oo uga yimid militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab isla shabeellada hoose ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xalay weerar ku ekeeyeen saldhigyada ciidamada dowladda federaalk ah oo ay ku leeyihiin magaalada marka si gaar ah waxay weeraradu kaga dhaceen fariisimaha ciidamada dowladda federaalka oo ku leeyihiin xaafadaha buundabilan iyo sidoo kale buulo bacaad ee magaalada marka dhanka gobolka bayna xalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay weerar ku qaadeen xerada ah ciidamada maamulka koonfur galbeed ku leeyihiin deegaanka goofgaduud buurey ee hoostaga magaalada baydhabo dhanka gobolka gadana rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala qarax la beegsaday guri magaalada baardheere oo ka degan yahay sarkaal ka tirsan dowladda federaalka sarkaalkan qaraxa lagu weeraray gurigiisa ayaa waxaa lagu magacaabaa sanweyne waxaana ku dhaawacmay sarkaalka la doonayay in qaraxa lagu qaarajiyo iyo mid ka mid a ilaaladiisa toban ruux ayaa ku dhimatay dagaal beeleed ka dhacay duleedka magaalada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud warkani waxaa inoo haya farxaan cali cabdulaahi tafaasiil dheeraad ah ayaa laga helayaa dagaal beeleed saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay deegaan ku yaala duleedka magaalada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud kaas oo dhaliyay khasaare kala duwan dagaalka ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay deegaanka lagu magacaabo libicaano oo dhanka bari kaga beegan magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud inta la xaqiijiyey toban ruux oo ahaa labada dhinac ee dagaalamay ayaa ku dhintay tiro intaas ka badanna waa ay ku dhaawacmeen dagaalkan iyadoo uu jiro khasaare soo gaaray dadka rayidka ah laba maleeshiyaad ayaa isku haya dhuldaaqsimeed ku yaala deegaanka mid ka mid ah dadka ku dhaqan mandiqada lagu dagaalamay ayaa ka waramaya sida ay wax u dhaceen isagoo intaa ku daray in dadka deegaanka ay bilaabeen inay barakacaan laba maleeshiya beelood oo wada degan deegaanada galguduud gaar ahaan dhuusamareeb ayaa halkaasi dagaal ku dhex maray dagaalkaasi waxa uu qaatay saacado badan waxaana ka dhashay dhimasho iyo dhaawac inta la xaqiijiyey ilaa hadda waxaa ku dhintay toban ruux ilaa dhowr iyo toban kalena waa ay ku dhaawacmeen inta badan dagaalada reemiyiga waxa uu ka bilowdaa daaqsinta iyo biyaha dhulkaasi waa dhul aada miig u ah oo xoolo dhaqatadu ay degan yihiin waxa uuna inta badan aanooyinkani waa aanooyin hore mar kastana dagaaladu sidaas ay ugu soo lalaabtaan waxaa halkaasi ka jira baraka aada u badan maadaama dagaala xoogan ay halkaasi ka jireen inkastoo haddana meesha xoogaa dadkaasi ay ka roog degeen oo sababka oo yaraaday darteed dadku ay isugu bateen dagaalkana ay qayb ka ahayd haddana halkaasi waxaa ka jira qax aada u ballaaran dagaalkan ayaa salka ku haya aanooyin qabiil oo kala duwan iyadoo lagu soo waramayo in labada dhinac ay weli is hor fadhiyaan deegaankan ayaa waxaa horey uga dhacay dil loo geystay dadka deegaanka kadib markii maleeshiyaad ay weerar ku qaadeen qoys ka koobnaa hooyo saygeeda iyo gabar ay dhaleen oo deganaa halkaasi haweeney ka tirsan xubnaha mucaaradka ee maamulka la baxa jubbaland ayaa sheegtay inay ka badbaadiye isku daydil sida warkaani uu ku faahfaahinayo cali aadan xasan haweenaydan oo ka tirsan xubnaha mucaaradka ee maamulka la baxay jubbaland ayaa sheegtay inay ka badbaaday iskudaydil oo la doonayay in iyada lagu khaarijiyo haweenaydan oo lagu magacaabo saynab mahad dirir oo ka tirsan xubnaha mucaaradka ee maamulka la baxay jubbaland ayaa waxay sheegtay inay ka badbaaday iskudaydil oo la doonayay in lagu khaarijiyo qaar ka mid ah ilaaladeeda ayay xustay in loo soo adeegsaday si loo dilo iyadoona arrintaas ku eedeysay inay ka dambayso dowladda federaalka
waa ogtahay xaalada jirta ila waxaa ila jooga waa nin ciidankii dowlada federaalka oo waagii bari lagu soo daray iyo waxaa nala jooga marka cunug ciidankii kamid ahaa laigu soo luqdaaray haddaa dhalinyaradii kale ee isku dagaalaan oo qofay xabad ku dhifanaan ciidan qaban lahaayo cunuga qaban lahaana ma joogo marka waxaan ba u qaatayba arrin ahba ninkaan naagtan waa isku karnaayeen camal in layga dhigo beri inta lay dilo xataa la dhoo naagtii cunugaan waa jiran yayna kuleeyihi marka wax qorshe la iigu talagalo in laygu dilo ahba waa ciidanka dowlada weeye actually ma ahayn inuu maxal laakiin waxay ahayd inuu wiil ciidankayga ka mid ah ciidankii dowladda federaalka soomaaliya ila joogay oo laigu ogaa uu qoray iila soo baxay kii aan ilaaha iga badbaadiyey oo aan ka aamusay oo meeshii kasoo tagayna ninkii inaanan layga kaxaynin weli oo ilaa shaaka uu joogo marka un xaalada jirto dhibaatooyinkaas ay u dhacaysana waa qorshe la damacsan yahay sida aan dareemayo iyo qof igu soo taagan oo ciidankii kamid oo igu soo taagan oo laigu soo liqdaaray berita waxaa la rabaa xabad saxa intay igu dhacda in la dhaho ninkaan naagtan waa isdagaaleen marka qorshe la igu dilayo oo in anigii ile waxa noocaan oo kale ah marka ay jirto waa markii ay arrimaha siyaasadda heerkaan oo kale marayaan oo nimankaan dhan ay aaminsan yihiin aan tarat ku ahay oo sidii meesha la iiga qaadan lahaa dowladda federaalka iyo maamulka la baxay jubbaland ayay labadaba sheegtay inay dhibano u tahay iyadoona intaa ku dartay in dhibaatadan ay kusoo beegantay wixii ka dambeeyey hadal dhex maray iyada iyo james swan oo ah ergeyga guud ee qaramada midoobay u qaabishin soomaaliya laakiin kuwa hadda aan ka tirsanayo waxa aan isleeyahay waa kuwa xasan sheekh maxamuud inkastoo kuwa axmed madoobe aysan harsanin laakiin meelay iga soo gaari karaan hadda xoogaa ma jirto laakiin waxaa hadda waxaan samaynaya waa xasan sheekh maxamuud waa farataag iyo dad uu kasoo dhaadhiciyey in alashaan gobolkan in layga kaxeeyo aniga ay tahay oo aniga la dhibaateeyo ay tahay laakiin dhibaatada dhacday oo ummadda soomaaliyeed inay ogaato ay tahay waa james swan mar alla markay james swan imaaday oo lagu bedelay gabadhii katril yong lagu bedelay ayaa warqado qoraala waxaan isweydaarsanay aan aniga leeyahay ciidankii dowladda ay ilaalinayee seed ii dhihi kartaa individual baatan maalinkan kelmadaa ila ayaa ciidankii la wada kaxaystay axmed maloobiya xasanna waa isla shaqaynayeen waxaa la ii reebay afar waan hadlo warsee ciidanka loo kaxaystaa ihaaday ciidankiina iima soo wada celinin ciidankii waa la kala kaxaystay waxaa laakiin ethoobiyaanki maadaama ayna waardiyeynayaan shibbaan iska iri laakiin waan u sheegay oo ninkii u nka qoraaladii dhan way yaalaan wixii oo dhan way yaalaan in maalinkii kelmada aan iraahday ciidanka ila axmed madoobe iyo xasanba ay arrintaa tarad u arkeen baa meesha horta xaqiiq jirta ah maamulka la baxay jubbaland iyo dowladda federaalka ayaa waxaa ka dhexeeya muran siyaasadeed taa beddelkeedana jubbaland waxay ilaashataa garoonka magaalada kismaayo si ay ugu soo degan wax mucaarad ku ah maamulkaasi diyaaradaha dowladda itoobiya ayaa duqeymo ka geysteen gobolka amxaarada waxayna ku beegsadeen maleeshiyaadka faano tafaasiisha warkaasi maxamed sheekh ayaa ka waramaya
tiro ka tirsan maleeshiyaadka amxaarada ee faano ayaa lasoo warinaya in lagu laayay duqeymo ay diyaaradahan duuliyaal lahayn ay dowladda itoobiya ka geysteen gobolka amxaarada duqeymaha ayaa si gaara kaga dhacay deegaano hoostaga gobolka shawa ee gudaha dalka itoobiya halkaasoo ay isku uruursanayeen maleeshiyaad ka tirsan jabhadda fano ee kasoo horjeeda dowladda uu hogaamiyo abey axmed war qoraal ah oo kasoo baxay dowladda itoobiya islamarkaana lagu baahiyey baraha internetka ayaa lagu sheegay inay tallaabooda ka qaadeen maleeshiyaad ka tirsan fano oo isku dayay inay weerar kusoo qaadaan ciidamadeeda balse kooxda fano ayaa sheegtay in duqeynta ka hor ay fuliyeen weerar ay ku beegsadeen ciidamada itoobiya intaas kadibna ciidamada xukuumadda adisababa ay tabartu biday in duqeymo hindhala-aan ah ka geystaan gobolka sida warka loo dhigay kuwaasoo loo adeegsaday diyuuradahan cidna kaxeyn ee loo yaqaano daroonka oo ay leedahay xukuumadda adisababa deegaanada miinzamaloola iyo ifta ay duqeymaha ka dhaceen kuwaasoo intaysan diyaaradaha gantaalada itoobiya ooda kaga qaadin ay soo gudbiyeen istikhbaaraadka itoobiya oo ah in goobta ay joogaan ciidamo fano ka tirsan oo aada u fara badan waxaa jira khasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray ciidamada fano mana jirto tiro cayiman ilaa iyo haatanna fano faahfaahin kama bixin khasaaraha inta uu la egyahay goobo badan oo dhaca gobolka amxaarada ayaa waxaa isbuucyad iyo bilihii lasoo dhaafay ka dhacay dagaalo labada dhinac ay ku go-een waxaana weli lagu kala adkaan layahay diriirta ka socda gobolka oo sii dabadheeraatay dagaalkan ayaa dhul kala galay dhaqaalihii guud ee dalka itoobiya gaar ahaan gobolka maxarada maadaama uu ka socdo hardan adag jabhadda fallaagada ah ee fano ayaa sii xoojisay weerarada ay ku beegsanayso ciidamada militariga ee dowladda xabashida itoobiya sidoo kale wararka naga soo gaaraya gunta hoose itoobiya ayaa intaa ku daraya in guuldaro iyo fashil kusoo idlaaday waan waan la doonayay in lagu soo xirgeliyo maleeshiyaadka fano mana muuqato saansaan ka tarjumayso inuu soo afjarmo ama uu hakad galo dagaalka u dhexeeya itoobiya iyo maleeshiyaadka fallaagada fano guddiga gaadiidka jubbada hoose ayaa lagu dhisay munaasabad ka dhacday magaalada jamaame ee wilaayada jubbada hoose warbixintan waxaa mar kale inoo diyaariyey cali aadan xafladan oo ka dhacday degmada jamaame ee walaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa waxaa lagu dhisay guddiga gaadiidka gobolka munaasabada ayaa waxaa kasoo qayb galay martisharaf kala duwan oo ay ka mid yihiin mas-uuliyiinta walaayada nabadoonno iyo waxgaradka bulshada martida lagu casuumay xafladda waxaa ka mid ah suldaan maxamed deeq oo ka mid ah salaadiinta walaayada islaamiga ah jubbada hoose suldaanka ayaa sheegay inay soo dhoweynayaan guddoomiyaha gaadiidka loona baahan yahay in shaqada lagu kaalmeeyo dhanka kale wuxuu sheegay in gobolka uu yahay gobol baaxad leh jamaam iyo kamsuuma aysan ku ekaanin guddiga gaadiidka ee ay ka shaqeeyaan degmooyinka uu ka kooban yahay gobolka waa soo dhaweynaynaa mar koowaad iyo mar labaad insha allahu tacaala waana ugu ducaynaynaa maadaama asaga uusan dooranin ilaahay subxaana qaadirka insha allah allah ugu kaalmeeyo marka waxaan leenaha gooba soo dhawaa mar koowaad iyo mar labaad suldaan cabdifateex oo ah xogaayaha nuqobada gobolka jubbada hoose oo ka mid ah martida lagu casuumay xafladda ayaa dardaaran muhiim ah u soo jeediyey mas-uulka gaadiidka ee kusoo kordhay gobolka waxaan u fadhinaa caliimsaarkii walaalkeena qaasim cali xuseen oo loo soo doortay guddiga gaadiidka jubbada hoose qaasibo waxaan ku leenahay mas-uuliyadda dusha laga saaray mas-uuliyaddaasina waxay kaaga baahan tahay waxyaalo badan cadaalad waxay kaaga baahan tahay dulqaad wax badanay kaaga baahan tahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay kullukum raac mid kasta wixii la raaciyay waa la su-aali doonaa ogaas maxamed shariif oo ka mid ah nuqobada jubbada hoose ayaa kelimad ka soo jeediyey munaasabada lagu dooranayay guddoomiyaha gaadiidka gobolka jubbada hoose insha allahu tacaala shaqo walbo aad shaqaysanay aad shaqaynayso ilaahay subxaana wa tacaala ugu dhowow cabsida ilaahayna ugu dhowow cadaaladana ku dadaal ilaahayna garabkaaga waa gelaa ee dadka kale oo bulshada loo dhisa waxaan leeyahay ninkaas walaalkiina ah soo dhaweeya qaasim cali xuseen waxaa loo doortay guddoomiyaha gaadiidka jubbada hoose guddoomiyaha cusub ee gaadiidka ayaa walaayada gobolka iyo tan degmooyinka ka codsaday inay si wanaagsan ugula shaqeeyaan
waxaan mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad ka codsanayaa muslimiinta walaalaheeya ee gobolka jubbada hoose qadiyad la ii dhiba in laigu duceeyo laigu kaalmeeyo xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay bulshada u dhistaa hoggaan baahiyooda gaarka ah ka warqaba iyadoona ay ka mid tahay tan hadda lagu magacaabay guddoomiyaha gaadiidka ee gobolka jubbada hoose warkan waxaad kala socotaan idaacadda alfurqaan dowladda federaalk ayaa sheegtay inaysan aqbalaynin hadallada ay safiirada qaar ka jeediyeen doorashadii maamulka la baxay somalilan axmed macalin fiqi oo ah wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalk ayaa sheegay inaysan aqbalaynin hadallada ay safiirada qaar ka jeediyeen doorashadii maamulka la baxay somalilan wuxuu sheegay in safiirka denmark uu ka jeediyey hargeysa kelimad uu maamulka somalilan ku tilmaamayo inuu yahay dal sidaasi daraaddeed oo ay fadhi ku balansan yihiin waa kan isagoo arrimahaasi ka hadlaya tan u dambaysa waxaa weeye safiirada ajnabiga oo dalkan ku sugan qaarkood waxay tageen hargeysa oo doorasho ka socotay dowladda soomaaliya mowqifkeeda way caddaysay doorashooyinkaas ku saabsan runtii waxaa ayaan daraha in safaaradaha safiiro ay stagements halkaas ka jeediyeen qaarkoodna inayba ku tilmaameen country waan u yeernay safiirka danishka markuu arrintaasi ku dhawaaqay wuuna noo ballansan yahay warkii aad kala socoteen alfurqaan waa naga intaa